dhegeystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkana waxa uu ku saabsan yahay heerka ciyaaraha soomaaliya iyo ka qaybgalkooda tartamada caalamiga ah sahre cabdi axmed ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna bandhigga v o eda soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey si weyn waxay uga soo dhex muuqanaysa garoommada caalamka oo ciyaartoy ka socota soomaaliya ay ku dheelayeen waxaana mar kastaba soomaaliya ay helaysa casuumaadda habka maamuuska ee dalalka qaarkood la siiyo kuwaasi oo laba qof ay soomaaliya dooranayeen inay uga qayb galaan ciyaarahaasi labadaasi qof ayaa badanaa waxay ahaan jireen orodyahanno si ka gedisan sanadkan sidii ay ahayd mana dhici jiran inta badan in labadaasi qof laga soo dhex xulo ciyaartoy horey loo sii diyaariyey amaba soo maray ciyaaraha heerka gobol ka sokow guulaha kooxdu ay hamin karto waxaa jirta ujeeddo kale oo madaxda ciyaartoyda soomaalidu ay leeyihiin taasi oo ah in ciyaarahaasi garoommada waaweyn ee lagu qabanayo ee shaashadaha malaayiinka dadka ay kala socdaan kuwana si joogto ah ay kumanaan uga qaybgalayaan in calanka soomaaliya uu kasoo dhex muuqdo waxa uu ahaa sanadkan mid laba ciyaartoy oo midi orodyahan uu yahay midna feertan ay tahay oo ramlo cali ah ay kaga qayb galeen ciyaarahaasi faadumo cali nuur waxay ahayd madaxii sanadkan ee kooxda soomaalida ee ciyaaraha olombikada ee tokiyo waxa ay sii saadaalisay maraan waraysi ka qaaday ayadoo ku sugan tokiyo in ujeeddada ugu weyn ay tahay in calanka soomaaliya uu kasoo dhex muuqdo dalalkaasi labada boqol ku dhowaadka ah ee sanadkana ciyaaraha ka qayb qaadanaya annaga meeshan ciyaaraha olimbikada sideedaba waxaa loo yimaadaa wax gadarin la dhaho calankaas inuu kasoo dhex babado labaatanka labada boqol iyo lixda dowladood guushan hadda meesheeday taalaa laakiin annaga rajadanada mar walba way fiican tahay ama aan haysano ciyaartoy wanaagsan ama aan haysano kuwa universitaatiga ah qualification kuma aan imaanin annaga oo waa in zoonka aad kasoo baxdaa rijinka aad kasoo baxdaa markaas ciyaaraha internationalka aad kasoo baxdaa ood qualified noqotaa markaas waa expectationkana high wuu noqon karaa laakiin hadda waa universitaltig wixii la dhahaa uun ka qaybgalayaal waayo oo adduunka dhan loo ogolyahay laba qof hal wiil iyo hal gabar saas ay tahay ma rajo xumin dad badani waxay u arkaan in taasi ay sabab u tahay dalka oo burbursanaa muddo aada u dheer ciyaartooyda oo aanan helin diyaarin iyo tababaro ku filan iyo sidoo kaleeto dhallinyarada oo duruufaha ku seeteeyey nolosha aaweed aanan helin cuntooyin nafaqooyin dheelitiran ah iyo sidoo kaleeto dhiirigelinta xagga waalidka cabdulqaadir caraale oo degan gobolka virginia waa qabiir horey uga mid ahaa ciyaarihii soomaaliya ee naadigii heerka koowaad ee qaran haatan waxa uu kala shaqeeyaa soomaaliya diyaarinta ciyaartooyda ciyaaraha fudfudud waxyaalo badanaa jiro oo ay ugu horeyso tababar la-aanta wadankii waxaad moodaa garoonka stadio muqdisho hadda dhawaa dib loo soo celiyey kan stadio conis keliya oo injineer yariiso loogu magac daray allaha u naxariistay oo banaadir la dhihi jiray asagana qaybta kubadda cagta ayaa carbet muxuu ahay syntetica la saaray laakiin qaybta atleticda weli dhagxaan iyo qoryo iyo waa iska meel iska liidato waktigeena waxaan ku ordi jirnay banaanka magaalada dhexdeeda xeebta liido iyo buuraha school buluusiya iyo banaanka magaalada dhinaca afgooye iyo dhinaca warshada baasada waan ku ordi jirnay hadda waxaad moodaa dhalinyarada ammaan la-aanta waddanka ka jirta aageed inaysan banaanka ku ordi karin ama aysan tababarka banaanka ku samayn karin oo laga yaabo dadka markaa magaalada jooga xitaa isbedeleen dhaqanka isbedelay oo lala yaabayo haddii la arko qof jidadka ku ordaayo midda labaadna waa maalgelinta sidaan kuu sheegayo hay-ad xoog leh oo lacag hayso ama ka dambaysa in dhalinyaradan tababar gooni ah meel gooni ah lagu siiyana ma jirto inkastoo soomaaliya aysan hananin guulaha ciyaaraha ayaa haddana ciyaartoyda soomaalida ah waxa ay ka dhigaan wacdaro ciyaaraha marka ay dalalka kale ku matalaan gaar ahaana kuwa reer galbeedka ee ay iyagu dhalashooyinkooda haystaan ka sokow maxamed faarax oo caan ku ah ciyaaraha orodka dheer sanadkan waxaa iftiimiyey ciyaarihii olombikada ee tokiyo ka socday ciyaaryahano wada hantay biladaha kaalinta labaad iyo saddexaad oo iyagu asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya waxaa xusid mudan in orodyahanka maxamed axmed oo orday orodka shanta kuna mitir uu u dheelay dalka kanada waxaa isna helay bilada silverka cabdi nageeye oo isagu u orday netherland islamarkaasina orday in ka badan afartan iyo laba kun oo kilomitir si lamida cabdi nageeye waxaa isna bashiir cabdi oo u orday dalka beljimka uu galay kaalinta saddexaad waxa uuna helay bilada bonsiga cabdi nageeye orodyahankaasi u orday dalka netherland islamarkaasina asal ahaan soomaali ah ayaan weydiiyey waxa keena in soomaalida markay u ciyaarayaan wadamada kaleeta ee reer galbeedka ay guulo waaweyn soo hooyiyaan iyadoo sidoo kaleetana soomaaliya markay u ciyaarayaan ciyaartoyda soomaalida aysan guulo badan ka keenin garoomada caalamka ee ciyaaruhu ay ka socdaan dad badan kama warhayaan xaalada soomaaliya aa u banaysaa annagu og xaalada somalia siday tahay muu faarax isagoo labiyo toban jir ah ayaa waxaa gacan qabtay macalinkiisa iskuolka oo familkiisa oo gawarhayn oona orod ku taageeran anigaa sidoo kale famil cadaan ayaa soo gacan qabtay oo igu taageeray waxaan anigu garanayn oo markii horeba aama rabin igu dhiirigeliyey wad wad bashiir sidoo kale marka qof kasta waxaa soo dhiirigeliyey dowladii ama magaalada ay joogtay maadaama ay wixii helayaan ay u baahnaayeen oo ah garoon lagu ordo orod inmashka jiro kilaabyo yaryar qaran habaysan marka soomaliya dal kasoo kabanaya waa soddon sanoo burbura marka wax dee maantay dhalinyartii xamar oo kale hada yaa kudhex ordi karaa magaalada kudhex ordi kartaa hadda yaa intoo baxo yaa ordi kara labatan kilomitr banaanka oo ninkan waa laqabta la hala xerxero nageye waxay isbarbar ordeen bashiir cabdi oo isna u ordeeya dalka beljimka waxay labaduba qabaan in caqabadaha ku heeran soomaalida dhalinyaradooda ay u diiday inay kasoo baxaan ciyaaraha caalamka meeshii meeshii sportigu waa waa waa just hobby waa wax yani hobby ka bilowda marka dambana shaqadaada isu bedela lakin hobby gormaad yeelanaysaa mar dee waxaa kaloo dhan horta uu sugan yahay mar nabad sugan tahay mar meeshii aad ku tababaranaysay aad sportiga ama hobbigaaga aad ku samaynaysay waxaasoo dhan uu okay yahay unbaa dee waxyaalaha laga fikirayaa markaas intaa intaynan okay ahayn dee prioritate baa jira waxba waxbu ka horeeyaa sportigu ilama hadde markaasoo kale inuu inuu leeyahay position uu ku guuleysan karo meel caqabadahaasa u eg ay jiraan ilaalinka nabad ha ka dhigo inkastoo meelaha nabadda ah ama yurub ha noqoto ama maraykanka ha noqoto ama asia ha noqoto meelaha nabad ka jirto sportigu waa waxa loo isticmaalo inuu dadka isu keeno ciyaaryahan hore cabdulqaadir caraale ayaan weydiiyey waxa ka dhigay xilligii hore ciyaaryahanada soomaalida kuwa dhisan haddana guulaysta marka ay cagta saaraan loolanka orodka oo ay badi kusoo bixi jireen ciyaartooyda soomaaliyeed annaga waktigeenu mushaar baan qaadan jirnay naadiyaan ka tirsanayn dowladdii markaa jirta ee soomaaliya dowlad waxay ahayd xoogan oo wasaaradda isboorti si naadiye culus lah naadiyada ka hor isboortiga soomaaliyeed ama ciyaaraha soomaaliyeed wuxuu ku salaysnaa hoos in laga soo bilaabo ciyaaraha dugsiyada waxaan ka wadaa dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ciyaaraha jaamacadaha degmooyinka kadibna laga soo gudbo gobolada saa qofkii soomaaliya markaas xasuustay ciyaaraha gobolada waxay ahaayeen ciyaaraha ugu xiisaha badan soomaaliya xulka laga soo sameeyo ciyaaraha gobolada iyo ciyaaraha degmooyinka iyo iskuulaadka ayaa waxay soo geli jireen ciyaaraha naadiyada ama ciyaaraha heerka koowaad marka xulka qaranka soomaaliya marka la matalayo waxaa lagu matali jiray inta badan ciyaaraha heerka koowaad oo ciyaaraha sidaas bay u kala sarreeyeen dhalinyarada laga xulo ciyaaraha fudud atleticska ama kubadda cagta ama basketka inta badan laga xulo ciyaaraha naadiyada heerka koowaad ayaa qaranka soomaaliya matali jiro soomaaliya oo dhan ay taqaano su-aal dad badan ay isweydiin karaan ayaa waxa ay tahay waxa ka dhigi kara qofka ciyaartoyda ah mid guulaysta waa kan orodyahan cabdi nageeye oo mar kale iiga jawaabay su-aashaasi dhaqaalo badana ku baxaya marka u horeysa adaa is soo bixinaya marka u horeysa adaa soo dadaalaya marka ad ardaya an ano ardayahan bilaabay adaa waxaa iska bixinaya waxaan xasuusaa labada kun iyo koo iyo tobankiina kenya joogay oo kun yuuro xataa ligu lahaaday oo macnaha ciddaan la deganaayo oo caddaan hayd ugu dheheen iska soo laabo haaf iska shaqayso haafna isbuuceed iska tababaro anaa dhahay may riyadeedaan dabakacaya oo lacag daynsaday marka marka u horeysa adaa isoo saaraya marka hore lakin clabyan wuu kusaacidi karaa oo waxaa u baahan taha uun kobahi iyo dhar wax kusiiya macalinka wuu ku joogaa fisiotrabis waxaa kaa bixinaya insuranskaada marka kabacdi markaa soo fiicnaaso sponsor aa helaysaa aniga dad manta aniga waxaana professional ah oo orodka ka nool oo filmkan ku saacidna soomaaliya marka marka u horeysa waxaa soo maraysaa dee yaryarka iyo labaatan jir iyo labaatan saddex jir ka hooseeya marka jid dheera ka horeeya aniga afar toban sana ordayga soomaalida maanta ay baratay laakiin afar toban sano ayaana si tacaalaya waayahay bashiir cabdi ayaase asagu waxa uu qabaa in dadaalka ugu badani laga rabo dhallinyarada laftooda inay la yimaadaan waxyaala horta adi lagu siinayo waxaa ka badan waxyaalaha adu is siinaysid aday tahay naajirkaaga iyo caafimaadkaaga dhaqaalaysid si fiican u seexatid cunto caafimaad fiican la cuntid msiiba jirkaaga dawa inaad adigoon ka ogaatid hurdadoo kale hurdadu waa muhiim haddii aadan in kugu filan seexanin jirkii ma nasanayo oo daalkii kama baxayo daalkii ku jiray markaas waxaas wax wadanka kula talinama waa waxde adigu shaksi ahaantaada inaad iskula taliso aad adigu iska warhaysid loo baahan yahay wadanko kale markaad fiican tahay waxa ugu badan wadanku siinaya waxa weeyaan waa waa financial tusaale ahaan oo kale training campyaasha aad aadaysa tababaradaad ama kenya ama ama maraykanka ama yurub dhexdeeda u aadaysid bay kaa caawinayaan ayay kaa bixinayaan qof qof physiotherapy oo markay max ku noqdo ama daalinta daalkaa saaraya ku raacinayaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliya waxay leedahay dhaqaale gaar ah oo loogu talagalay waxaa jira caawinaad bannaanka ah oo ay ka hesho dowlado kale iyo sidoo kale dhaqaale loogu talagalay soo saarista dhallinyaro iyo ciyaaryahano inkastoo garoonka muqdisho stadium dhaqaale xooggan lagu bixiyey dhismihiisa iyo in dib loo howlgeliya haddana laysuna keenay dhallinyaro ciyaaraha gobolada iyo magaalada muqdishoba matalaya weli waxaa dhinaca kale fartu ay ku godan tahay in wasaaraddu hoosheeda intii ugu muhiimsaneed ee diyaarinta tababarada dhallinyaradaasi ah aysan sidii la rabay uga soo bixin si aan eedahaasi iyo arrimahaasi wax badan uga ogaano waxaan wakhti badan geliyey waraysi inay arrintaasi iiga jawaabaan wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga soomaaliya labaduba way ka cudur daarteen inay barnaamijkan ka qayb galaan haddaba dowladda dhexe maxaa la gudboon islamarkaasina looga fadhiyaa si dhallinyaro ay u soo saaraan waxtar leh oo jiilasha ayaga la midka ah ee dunida la tartama waa kan mar kale cabdulqaadir caraale ciyaartooyda soomaaliyeed ma haystaan sponsor sida aan hadda la socdo wixii iga dambeeya ma ogi maanta laakiin shirkad ama adidas ama naig ama buma ah oo soomaaliya sponsor u ah oo ciyaartooyda sponsorta ma jirto taasna waa mid looga baahan yahay wasaaradda isboortiga inay dabagasho oo ay soo celiso ay soo qabanqaabiso ama soo macnaha keento kambaniyaasha laakiin dowladda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka hadda jirta waxaa looga baahan yahay bal inay u aragto isboortiga ama ciyaaraha soomaaliyeed meesha keliya ee hadda aan qiyaasi karo aniga inay tahay meesha soomaali isu keeni karta oo ciyaar ahaan isu keeni karta bal in waxoogaa la maalgeliyo oo waan ogahay arrimo badanah ka horeeya oo ammaanka ka mid yahay oo dib u dhisida ka mid taha waxyaalo badan laakiin inaanan inaanan la ilaawin ciyaaraha oo waxoogaa maalgelin lagu sameeya sababtoo ah waxay soo hooyin karaan aqoonsi weyn hal cunug hal ciyaartooy oo soomaaliya u gala kow ama laba ama saddex si kastoy ahaataba ciyaaryahanada soomaalida ayaan la dafiri karin kaalinta ay qaataan ee muuqato ee nafurnimada ah iyadoo caqabado waaweyn ay ku heeran yihiin sidoo kaletana aysan haysanin dhaqaalo ku filan oo ay dunidu kula tartamaan dhallinyarada jiilkooda ah